subax wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o edo idinkaga imaaneysa washington
waa aroornimo khamiisa bisha nofembar waa lix iyo toban sanadka labada kun iyo toddobiyo tobanka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee shan iyo labaatanka iyo kow iyo soddonka mitrband iyo bogga internetka ee v o a somali com idaacaddeenna saakana waxaa idiin daadihinaya saare cabdi axmed iyo anigoo ah jaamac buula jaamac
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda subaxnimona waxaa ka mid a xaaladihii ugu dambeeyey ee afgembiga milatari ee dalka zimbabwe waxaa kale oo aad maqli doontaan
waxaan idinkugu dhimid inaan aeroboorkiinna dhagax dhigno si loo bilaabo dhismihii aeroboorkiinna waxaan idinkugu dhimid inaan madaxweynaha dowlad goboleedkiina iyo madaxda dowlad goboleedka iyo kulligii inaan ku dhiirigelinno magaalo madaxdu waa bara oo waa inaan bara ugu soo guurino
kaasina waxa uu ahaa ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo booqday baraawe ee gobolka shabeellada hoose waxaana aan idinkaga haynaa warbixin qodobada kalead ku maqli doontaan idaacaddeena subaxnimo waxaa ka mid ah waxyeelada gudniinka fircooniga iyo soomaaliya iyo sidoo kale dhallinyaro u ciyaaraysa golofta soomaaliya ilmaha shan iyo toban jirka ka yar qodobadaas iyo kuwo kaleba guud ahaan barnaamijkeenna subaxnimo ayaad ku maqli doontaan balse marka hore kusoo dhowaada warkii dunida madaxweynihii talada dalka zimbabwe soo hayay soddon iyo lixdii sano ee lasoo dhaafay wax ka badan robert mugabe ayaa weli ku xayiran guri kadib markii ciidamada xoogga dalkaasi ay la wareegeen caasimadda haraare madaxweynaha koonfur afrika oo arrinkaasi ka hadlaya ayaa sheegay in sidaasi adligeed ay xaaladda mugabe wakhtigan tahay midaanan la hubin warar kale oo la helaya ayaa dhinaca warbaahinta bulshadana isla dhex marayso waxay sheegayaan in xaaladda caasimada dalkaasi ay aada u kacsan tahay taliyaha ciidamada xoogga zimbabwe constantino jiguelo ayaa waxa uu talaadadii sheegay in uu soo faragelinayo siyaasadda dalka haddii uusan madaxweyne robert mugabe joojinin ugaarsiga uu ku hayo xubnaha xisbiga talada hayo ee taageerada u ah madaxweyne ku-xigeenka dalkaasi ee talada laga eriyey u baxsaday dalka koonfur afrika kadib markii ay isqabsadeen madaxweynaha waddankaasi madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa wajahaya culays weyn oo uga imaanaya xisbiga jamhuuriga oo intooda badan ku gacanseyray musharaxa sanadka ee gobolka alabama roy moore oo loo haysto dembiyo anshaxumo ah oo ay afar haweena ku soo eedeeyeen inuu kula kacay afartan sano ka hor hogaamiyaasha sanadka iyo kongareeska ee xisbiga jamhuuriga mitch mccoli iyo paul ryan iyo laba musharax ee madaxweyne ee xisbiga mitt romney iyo john mccain ayaa kal hore u soo jeediyey musharaxa toddobaatan jirka ah inuu ka haro ololaha musharaxnimo ee doorashada sanadka oo lagu wado inay dhacdo labiyo tobanka bisha labiyo tobnaad balse madaxweynaha oo ka soo laabtay safar uu dhowr waddan oo aasiya ah ku tegey ayaan weli arrintaasi ka hadlin roy morna waa uu ku gacanseyray codsiyada iyo talooyinka uga imaanaya xisbigiisa ee ku aadan inuu ka haro tartanka uu kula jiro dag jones oo xisbiga dimuqraadiga musharax u ah si loo helo qof kale oo jamhuuri ah oo kaalintaasi buuxiyo kursigan sanadka ayaa bannaanaaday kadib markii uu jeff sessions iska casilay si uu ugu biiro golaha wasiirada ee madaxweyne donald trump islamarkaasna uu noqday wasiirka cadaaladda ee maraykanka aroor suuban dhegaystayaal halka aad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa washington sidii aad wararkaba ku maqlayseen dadka reer zimbabwe ayaa hurdada ka soo kacay marqurah iyada oo ah ciidamo milatari oo ay la wareegeen xarumaha dowladda ee magaalada caasimadda ah hogaamiyaasha milatariga ayaa sheegay inay ujeeddadoodu tahay in ay xukunka ka maroojiyaan waxa ay ugu yeereen dembiilayaal ku hareeraysan madaxweyne mugabe weli xilka iskama bedelin oo madaxweynuhu wuxuu ku jiraa guri lagu wareegsan yahay waxaana ciidamada dowladda ay xanibeen guud ahaanba dhaqdhaqaaqa ku aadan goobaha dowladda ee magaalada caasimadda ah kudejsi safanaji ayaa warkan ka soo dirtay haraare caasimadda dalkaasi waxaana soo jeedinaysa saare cabdi axmed mahadsanid jaamac caasimada dalkaasi ee haraari oo ah magaalo ganacsi waxaa ku yar gaadiidka laakiinse waxay u eg tahay in caadi ay yihiin wax kasto dhowr tillaabo meel un ku aadan ciidamada milatariga ayaa xiray waddooyinka ku dhowdhow xarumaha dowladda waxaana ay ku macneeyeen la wareegis milatari jubo kadare waa ganacsado ka ganacsato magaalada haraare iyo deegaanada dariskale ah waxay sheegtay in xaaladdu sida tan haatan ay tahay kadare ayaa waxa ay sheegtay in wax kasta ay yihiin wax iska caadiya dadka wejiyadooda unba ay ka muuqata ayay tiri xoogaa yaab ah oo jiro laakiinse wax kasta waa iska caadi tandaze zandoga waxa uu keenaa ganacsiga magaalada iyo goobaha ku heeran waxa uu leeyahay ninkaasi ganacsadaha ma ahan wax cad haddii afgembiga milatariga uu yahay mid si rasmiya usoo afjaray hogaamiyaha waddankaasi ee hogaanka soo hayay muddada aad ku dheer ee sagaashan iyo saddex sano jirka ah ujeeddada ugu weyn ee saraakiisha ciidamada milatariga ayaa waxa uu yahay mid ay kaga hortegayaan in xaaskiisa garayse mugabi oo ah afartan iyo kow sano jir ay xukunka isaga kala wareegto warbaahinta gudaha ee dalkaasi ayaa waxa ay warinaysaa in wasiirka difaaca ee dalka koonfur afrika iyo wasiiru dowlaha amniga ee dalkaasi oo uu soo diray madaxweynihii hore ee waddankaasi jacob zuma inay soo gaareen maadaama uu yahay ergega gaarka ee gobolka magaalada caasimada ee harare xalay oo arbaca aheed waxaana la filayaa inay la wada kulmaan madaxweyne mugabe iyo milatariga waddankaasi xukunkiisa la wareegay zuma ayaa goor hore waxa uu ugu yeeray dadka dalkaasi ay dariska yihiin ee ku yaala afrika inay isdejiyaan wuxuuna ka codsaday difaaca dalkaasi inay ilaaliyaan xasiloonida waddankaasi
aada ayay u mahadsan tahay saare cabdi axmed oo inoo soo koobaysay warbixintii kudaysi safanaji ee magaalada harar nooga soo dirtay
waa tahay subax wanaagsan halkaasi aad naga dhegaysanaysaanna waa v o a washington dhegaystayaal subax wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenaa sidii aad ku maqlayseen idaacadaha yagi xalay waxaa intiini dhegaysatay magaalada baraawe ee gobolka shabeellada hoose gaaray wafdi ballaaran oo uu horkacayo wasiirka koobaad ee dowladda federaalk ee soomaaliya mudane xasan cali kheyre waa ra-iisul wasaarahe waxaana socdaalkiisa ku welinaya madax uu ka mid yahay madaxweynaha maamulka koonfur galbeed iyo bulshada caalamka ra-iisul wasaaraha markii uu booqday magaaladaasi qadiimiga ah ee baraawe waxa uu kula hadlay bulshada iyo mas-uuliyiin meeshaasi uu kula kulmay waxaana warbixin nooga sameeyey hadaladii mas-uuliyiintaasi ay jeediyeen waryaheena jaamac buulle jaamac oo stuudiyaha ugu heliyo wafdigan ayaa magaalada baraawe waxaa aad ugu soo dhoweeyey dadweynaha magaaladaasi oo si fiican ugu soo baxay islamarkaasna ka dhagaystay khudbadahoodii iyo weliba sababta ay u yimaadeen waxaana hadalka ku horreeyey madaxweynaha maamul goboleedka koonfur galbeed shariif xasan oo isagu sheegay sababta ay u imaadeen iyo weliba in ay magaalada u soo guuri doonaan baraawo maamul goboleedka koonfur galbeed caasimadeeda waa intiinta ka horraysay tabarana soo guuri weynay biidnilaahi kariim dibkaan ku soo jirnay hadda waa soo guureynaa sinadkaan
madaxweynaha koonfur galbeed shariif xasan ayaa dadweynihii isu soo baxay magaalada baraawe waxa uu u sheegay wafdigan uu hogaaminayo wasiirka koowaad ee dowladda federaalka ee soomaaliya xasan cali kheyre inuu tusaale u yahay in khayrkii uu u yimid magaalada baraawe iyo dadkeedaba
waxaan isku ognahay wadajir iyo wada shaqeyn iyo amisom oo lala shaqeeyo dardaaranka shariif xasan sheekh aadan kadib waxaa dadkii reer baraawe ee goobtaasi isugu soo baxay la hadlay wasiirka koowaad ee soomaaliya xasan cali kheyre oo taariikhdiisa la xidhiirta magaalada baraawe iyo aqoonta uu u leeyahay hadalkiisa ku bilaabay gobolka shabeellada hoose waxa uu ahaa markii aan cali salaam iyo baydhabo uga soo baxay gurmadka waxaan ka shaqayn jiray markii shalaambuud baraawana waxay ahayd meeshii aan dalka markaan ka dhoofaayay joogay oo aan ka dhoofay martigelintii iyo wakhtigaa waa ku mahadsantihiin
xasan cali kheyre ayaa dadweynihii goobtaasi isugu soo baxay waxa uu la wadaagay in magaalada baraawe ay door weyn ku lahayd fidintii diinta islaamka ee dalka soomaaliya isagoo sidoo kalena carabka ku dhuftay magaalooyin kale oo qayb ka qaatay fidinta diinta islaamka magaalada baraawe waa magaalo caan waxyaabo badan ayay caan ku tahay waxay qayb ka qaadatay kaalin weyn ka qaadatay fidinta diinta islaamka sida ay uga qayb qaateen saylac iyo harar ayay waxay uga qayb qaadatay baraawe fidinta diinta islaamka qof walba oo muslina oo soomaaliyana waa inuu sharaf iyo maaqu hayaan baraawe sidoo kale xasan cali kheyre waxa uu xusuusiyey reer baraawe doorkii ay ku lahaayeen halgankii xorriyadda ee dalka taariikhda markii dib loo raaco magaalada baraawe waxaa ka soo jeeda oo aan cidina moogeyn laba ka mid ah aasaasayaashii dhallinyarada ururka s y l ee dhalisay xorriyadda ummadda soomaaliya waxay ahaayeen cabduqaadir sakaawudiin iyo maxamed cismaan baarbe
dhanka kalena waxaa wasiirka koowaad ee soomaaliya xasan cali kheyre uu uga sheekeeyey dadweynihii reer baraawe ee goobjoogayaasha ahaa taariikh dheer oo ku aadan dagaalkii ay reer baraawe iyo guud ahaan reer shabeellada hooseba ay la galeen markii uu boortuqiisku ku soo duulay magaaladaasi iyaga oo halgan dheer maray islamarkaana ugu dambayntii ka guulaystay sida uu yidhina dagaaladaas waxaa ugu dambeeyey kii ay hadda sannadkii labada kun iyo lix iyo tobankii la galeen ururka al-shabaab iyo weliba jawaabtii ay ka bixiyeen qarnigii lix iyo tobanaad kadib waxaa ku xigtay markay dalka shabaabka isugu soo duuleen oo aad tidhaahdeen ma aqbalayno shabaab dhulkeenna inay xukumaan waana
haddaba waxaa la isweydiin karaa marka laga tago ammaan milicsi taariikheed iyo weliba xusuusinta dadkii magacyada ku lahaa magaalada baraawe iyo gobolka shabeellada hoose iyo doorkii ay ku lahaayeen noloshii hore ee soomaaliya maxaa ayay la soo shirtageen wafdigan ballaaran oo uu hogaaminayo wasiirka koowaad ee dowladda federaalka ah ayna ku weheliyaan xubno ka tirsan maamul goboleedka koonfur galbeed oo uu ugu sarreeyo madaxweynaha maamul goboleedka iyo weliba guddoomiyaha baarlamaanka iyo weliba xubno badan oo ay ka mid yihiin wakiilada beesha caalamka u matala soomaaliya waxa ay reer baraawe u keeneen waxaan idinkugu nabad inaan aeroboorkiinna dhagax dhigno si loo bilaabo dhismihii aeroboorkiinna waxaan idinkugu nabad inaan madaxweynaha dowlad goboleedkiina iyo madaxda dowlad goboleedka iyo kulligii inaan ku dhiirigelinno magaalo madaxdu waa bara oo waa inaan bara u soo guurino
wafdiga ayaa hadalladoodii intii u badnaa waxa ay ku noqnoqonayeen ammaan dhiiragelin iyo xusuusin ay dadka reer baraawa u samaynayaan hase yeeshee waxa ay taabteen qodobo dhowr ah oo isugu jiray eelaboorka oo la dhex dhigayo maamul goboleedka koonfur galbeed oo caasimadooda ka soo raraya caasimadda ku-meelgaarka ee magaalada baydhabo oo iyagu u soo guuri doono magaalada baraawe iyo weliba shariif xasan sheekh aadan oo ku nuuxnuuxsaday in dhismo eelaboor keliya aan lagu ekaanaynin sidoo kalena ay bilaabi doonaan dhismihii dekedda ee magaalada baraawe waa tahay jaamac bulle jaamac aad baad u mahadsantahay warbixintaasi aad nooga diyaarisay halkaasi halka aad ka dhegaysanayseena waa v o a washington
soomaaliya ayaa ka mid ah dalalka afrika ee gudniinka fircooniga uu ka yahay dhaqanka joogtada ah iyo caado gabdhaha yar lagula dhaqmo waxaa aada looga digaa gudniinka fircooniga iyo waxyeeladiisa iyadoo weli hooyooyin badan ay ku sameeyaan gabdhahooda ifraax axmed oo ah gabar ka tagtay qurbaha waxa ay bilowday inay ka hortagto gudniinka fircooniga markii ay soo aragtay dhibaatadiisa dhowaantan waxa ay samaysay filim looga hadlayo waxyeelada gudniinka fircooniga saare cabdi axmed ayay ifraax axmed uga warantay waxaa ku dhaliyey inay gudniinka la dagaalanto runtii marka labada kun iyo lixda aan imaaday dalka ireland anigoo markaas qaxooti dalbanayo isbitaalka iyo dhakhaatiirta markaas baaritaan la ii diray waxay noqotay inay ayaga ay fahmi waayeen waxa oo yahay gudniinka markaasna anigana dhibaato igu hayay oo caafimaad ahaan xaggeeda oon dhakhtarka ugu tagay inaan u sharaxo gudniinka wuxuu yahay waxaa aad aan uga naxay amba qaracan ila naqatay dhakhaatiirta irishka sida maaragtay ay ii weydiiyeen dhaawacan sida kugu gaara maxa kugu dhacay yaa ku dilay iyo waxaas markaasna soomaali badan oo wadanka soo galaya oo qaxooti soo noqonaya waxaa go-aansaday in ayn ayagana wixii aniga igu dhacay oo kale ay ku dhicin aan kahortag ugu sameeyo si ay u ogaadaan in gudniinkan oo yahay caadi dhaqameed anaga soomaali ay ka socdo oo inu lagu sameey iyadoo ay jiraan dad fara badan oo ka ololeynaya maaragtay dhaqankan gudniinka fircooniga haddana weli wuxuu kasii jiraa soomaaliya meelo badan oo kamid a tuulooyinku ka jira goboladu ka jira si aada ayaa weli loo sameeyaa waxyeelo intee la eg ayuu ku hayaa gabdhaha yararka gudniinka fircooniga
runtii dhibaato aada u xun yacni caafimaad daro iyo xitaa gabadha markay dhaleyso laba khisaar baa inaan ka hadlo oo aniga soomaaliya labada kun iyo afar saddexiy tobanka markaa go-aansada inaad dib ugu naqdo waxyaabo badan oo aniga indhaheyga aan ku arkay oo ad adag ee tahay in gabar shan iyo toban jir ee baadiye lagu qabay uuray lahayd waqtigii ay dhalaysay in ay dhalitaanka ay ku dhibaatootay ay ku dhiig baxdo ee nafteeda ku weysay waalidkeeda aan la kulmay iga iga sheekeey marka waxay yidhahdeen yacni gabadhii markii ay dhiig baxday ay fahmi waayeen yacni sidii ay ku qali lahayn anba waxaas amba ee cunugi ay soo riixaysay ee is dhaawac xun gaaray ay dhiig baxday isla markii gabadhii dhiig baxay u dhimatay cunugii marka wax iga naxdinta badneed oon yacni mar walba aan xasuusto qalbigeyga oo u qashac waxay tahay waxay yidhahdeen hooyada iyo aabihii gabadha dhale waxaan kor taagneyna dheheen ilaa cunuga oo ka dhinto caloosha hooyadiisa maxaa yeele hooyadiiya meed aheyd waxay sugeen in intuu cunuga ka dhinto hooyadii marka waxay iga sheekaysay waxaan fiirinaya dhahda oo indhaheyga aan ka qaadi waayo cunuga sidoo caloosha ugu nunuuxsanayo yacni xitaa way way garan waayeen inay intee qalaan ay ka saaraan cunuga waxay u sugeen ilaa cunug oo ku dhinto waa gartay waxyeelada dhinaca caadada waa la sheegaa dhakhaatiirtu aad ayay uga digaan haddana weli maxaa sal u ah in waalidiin fara badan ay ku dhiiranayaan inay sameeyaan gudniinka fircooniga dhibaatada jirta waxay tahay markaan horta soomaaliya waxa aad ula shaqeynaya meelaha qaxootiga oo hadda waa og tahay tuulooyinka ka hadasha inay aada uga jiraan dadka barakacayaasha ee magaalada muqdisho soo degayana waa dadka ka imaada tuulooyinka ee magaalada muqdisho u dhow barakacayaasha marka la shaqeynaya su-aalaha weydiinaya waxay tahay maxaa ku qasbay iyagoo og in oo dhibaato oo leeyahay gudninka inay gabadhooda gudaan jawaabta mar walba a helaya waxay tahay amba waa laygu sameey marka waa ina iidan ku sameey dhaqan ayay noqotay caaday noqotay haddana hooyada naxariis darada maaragtay markaas ay dhehayso anba waa lay guday inaa iidana gudo waa hooyinka qaar waxay ku leeyihin xanuunkaa soo aragto hadda waxaa jiro filin ayaad wadaa oo sanadka soo socdo iyo kan ku xiga miduu yaamaaqaan soo bixi doona oo looga hadlayo gudniinka fircooniga iyo wacyigelintiisa iyo dabcan caqabadaha ku heran bal filinkaas haddaad hordhac yar naga siiso maxaa ka mid a waxyaabaha ku jiro horta runtii filinka gabar waxaa ku jirto oo maraykan oo madow ah oo yacni ilaa heer hollywoodka ku jirto filinka wuxuu ka hadlayaa sidii aan u bilaabay mar waxaa dhihi karaa waa filin oo yacni lagu dabaaldegayo waxqabadkii intaasoo sano aan kasoo shaqeynayo gudniinka toddobada tobanka sano u dambeysa hadda aan ani gudniinka aada uga shaqeeyey amba yurub ha naqato amba dalka airland ha naqato amba dalka soomaaliya ha naqato horta dabaaldeg waaye of course wuxuu ka hadlaya xitaa aniga xitaa inaan soo maro gudniinka soomaaliya dagaalkii iyo mataqaana yurub anu qaxooti inta imaaday haddana waxaan ka hadlayo runtii waxaa rabaa ina waxyar aan u caddeeyo soomaalida gabadhan anaa doortay dhaqankeyganu ku salaysan yahay waa garta gabadha iyadoo xitaa soomaaliyed ma aha karakterka laakiin aday kugu matalaysaa aniga labada uma filinka.
talaysa Ha.
laakiin waa inaa sida u labisana u labisata waa gartay waa inay xijaabka xirataa waa inay dharka soomaaliga xirataa waa inay eh, soomaaligana ay barataa oo qaar ay markii la hadlayso oo ayiidii oo kale amba eh, maamar mursala ku jirta xataa oo ayi ahaan matalayso waxaa ku jira cabdi barqad oo asigana qayb ka Waa ah Eh, gartay.
waxa kaliya aan u dalbaday gabadhan eh, hollywood ku jirta waxay tahay eh, of course soomaali waxaa jira gabdho badan oo mataqaanaa oo filinka matali karo laakiin eh, run ahaantii ma rabo soomaali oo keliya inuu noqdo waxaa rabaa in uu noqdo wax oo adduunka dhan laga fiirsado maadaama in gudniinka fircooniga Oh, uu yeah.
yahay wax adduunka intiisa badan wadamada afrika lagu sameeyo lagu gabdhaha sameynayo tan kale waxaa rabaa inay arkaan adduunka waxaa jira wax badan oo oo mataqaanaa oo soomaaliya waxa keliya lagu eedeyna waxay tahay burcadbadeedka dagaalka wadan xun inuu yahay oo mataqaanaa burbursan argagixisada marka inaad tusino waayo in uu soomaaliya dal wanaagsan yahay inaad dhaqan leenahay in oo mataqaanaa oo la tuso eh,
taasina waxay ahayd ifraax axmed oo nagu soo boqotay stuudiyaha magaalada washington una warramaysay saare cabdi axmed dhegeystayaal waxaa naga xasuusinah waraysiga oo muuqaal ah inuu qeyb ka yahay barnaamijkeena toddobaadkan ee qubanaha oo aad isla maantaba daawan doontaan
waxaa dalka tuunisiya ee magaaladiisa caasimadda ee tuunis uga qaybgalaya ciyaaraha golofka ee caruurta da-da shan iyo tobanka sano ka yar saddex caruura oo wada dhalatay oo walaalo ah soomaaliyana matalaya ilmahan oo kale ah sihaam oo toban sano jir ah sihaam cabdirashiid salmac cabdirashiid oo koo iyo toban sano jir ah iyo maxamed cabdirashiid oo saddex iyo toban jir ah ayaa waxaa tababaro u noqday aabahood cabdirashiid ibraahim xuseen oo ku tababaray dalkan maraykanka haddaba aabo cabdirashiid ibraahim xuseen oo jooga magaalada los angeles ee dalkan maraykanka ayaa iigu waramay khadka telefoonka walaali aad baad umahadsan tahay fursadda qaaliga ee maanta aad aada isiisay si aan mataqaanaa fikradeena ama waxqabadkeena aan ugu soo gudbin ummadda soomaaliya meel kasta ay joogaan Eh, fikradan waxaa igu dheliyey ama aan aan jeclaysay horta waxaan ahaa nin o- orodyahan ah Eh, orodada marathonka iyo half marathon maxaan ku lahaa shan iyo tobanka tobanka kun kilomitr iyo tobanka ku- kun eh, mile iyo waxaan ordi jiray isha shan iyo shanta kun kun iyo shanta boqol ayaan ordaya waagaan inta joogay california Een, tababarkayga markuu wanaagsanaa labadii kun waxaan jeclaa inaan aado wadanka australia waa ciyaarihii sydney Een, nasiib daro waxa ay qabatay ee sponsor la-aan ayaa noqday Een, sidii aawadeeda ayaa mataqaanaa ciyaarihii aan ka qayb geli waayay een, sydney saa darteeda waxa ay qabsaday xoogaa mataqaanaa een, niyad jab bas markaasaa waxaan idhi bal insha allah kheer kheyraa imaanaya waa iska sug ciyaarihii aan ka tegey aan tababaraa noqda oo ciyaaraha inaan caawiyo kuleejadaan dhigan maantaasaan go-aan ku gaaray insha allah in hadii hadduu ilaahay siiyo mataqaanaa niyadeyda in laga yaabo inay ayaga ii sameeyaan Een, dan waxaa ka ciyaarahan golfka ee nin madow ah ciyaaraya maxaa la dhahaa tiger wood isagoo oo laleeyahay wuu qaaday markaan fiiga waxaan arkay ninkan madowga oo intaasoo cadaana u sacbinaya oo qaa waxaan war ciyaartan maxay tahay bar ma- maad ka waraadis markaas librarigan tagay buugagtaan soo qaatay akrintiiyaan bilaabay inaan barto waa garta tan waan waan jeclaaday ciyaartii sidii aan ku bilaabay inaan ciyaartii aan barto insha allah tan alxamdulilah tababaraan noqday wiilkan ugu horreeya imaadeen maxamed go-aanaan ku gaaray inaan caruurteeda aan baro sidaasaan ku bilaabay ciyaartii maxamedna wuxuu bilaabay markuu shan sano uu jiray ilaa waagaa ilaa iyo hadda ciyaartaasaasaan u wadnaa waa gartay labadaada gabdhood ee salma iyo sihaam ee sidaasoo kaleeto ayay wiilkaaga curadka ee dabcan maxamed ay ula ciyaarayaan marka ilmahaagii oo dhan ayaad een, waktigooda u hubaysa inaad barto ciyaartan golofka soomaaliya bal ayay waktigan matalayaan tunisia ayay kaga qaybgalayaan ciyaarta wadamada een, carabta caruurtooda shan iyo tobanka sano ka yar bal waxaad iiga warantaa sida ay halkaasi ku tageen iyo cidda kula soo xiriirtay iyo inay soomaaliya matalaan ciyaarta markaan cabaar aan waday ee caruurtiina ay soo yaro weynaadeen waxaan ku ciyaarayna halkan eh, magaalada tan aan ku noolnahay los angeles Eh, ciyaaraha ka tirsan halkan eh, los angeles aan ku ciyaarayna tiimam aan u ciyaarayna ayaa waxaa soo baxay labadii sano soo dhaafay Eh, xulka waxay u ciyaarayeen eh, long beach california all stars ayaa loo soo xulay saddexdooduba waxaan aadayna east coast saddex sano ayaan aadna new york aan koobka aan soo qaadnay Eh, laba tiim baynu ahayn markaan cayaarteena aan mataqaanaa da-dooda iyo mataqaanaa gruubka ay la ciyaarayaan ay wanaagsanaatay ayaan maalin maalmaha ka mid ah waxaan arkay ciyaarahan ee wadanka kusutaga cimaaraadka dubai oo laleeyahay ciyaaryahanada meesha isugu tegeen goolka runtii ma aanan ogeyn in wadamada carabta inay ka jirto ciyaartan heesaa u xiiso badan meesha inay jirto dan islamarkii waxaan tele combuterka google a sameeyey waxaa arkaba in ay jiraan cayaaro wadamada carabta ah ku midoobay ilaa iyo toddobaatan iyo afartii ay wadeen dan markaasan ururkii carbeed ayaan wacay waxaan iri warniman yahow cayaartanaan jecelnahay waxaan nahay mataqaana dad soomaaliya ku nool meeshan niyadeenuna waxay tahay inaan wadankeena aan u ciyaarno maalin maalmaha ka mid ah caruurna waxaan haynaa wixii shan iyo toban ka yar maxaa laga yaabaa adigu muday nagu qaadatay inaan hore iyo gadaal warqado isu durno markii dambe waxay idhaahdeen bal qoraal noo keena mataqaanaa ee dawladdiina hadda meeshiina dawlad ma jirin oo kala guurkii mataqaanaa dawladdii hore dawladdan ayaa jirtay waa u sheegnay waxaan irni dawladdii xilligan kala guur waaye xukraal doorasha jirto dee maxaa sameynaa adi isla markii waxaan ugu martiqaadeen mid kaloo jirta qaahira oo ka dhacaysay sanadkan soo dhaafayna taa waan ka gaari weyn waktigiiya noo saamixi waay markaas waxay dhahdeen bas sanadka dambe kasoo qayb gala maadaama aad tihiin wadan carbeed oo soomaalina ka mid tahay wadamada carab waa idin soo dhaweyneynaa waayo dawladda ma la socodsiisay marka hadda maadaamay dawlad imaaday wasaarad ay jirto sboortska qaabilsan wallaahi waa lala xiriireen mataqaanaa ururkan ciyaaraha golfka ee soomaaliya ayaa afhayeenkeena ayaa la hadlay anna waxaan la xari la xiriiray sheek safiirkeena ee soomaaliya axmed maraykanka cawad ayaan ayaan la xiriiray asagana wallahi meel waliba de dhiirigelin waxaanan ahayn mataqaana iyo farxad ya aanan ahayn kalama kulmin waa nasaaciday laakiin muddadii ayaa inoo saamixi weyday inay dawladda ay kasoo qayb galaan waktiga cayaarta timid iyo waktiga invitationka aanan la iyo ayaa isu imaan waaya dawladda u saamixi weyda inay yimaadaan waa garta hadda ciyaarahan si rasmiya goormay u bilaabanayaan soomaaliyana yay la ciyaarayaan soomaaliya waxay la ciyaarayaan adiga toban wadan oo kale waa kow iyo toban wadan saad la socotid ciyaarahani waxaa badanaa la ciyaara wadamada ugu dhaqaalaha badan farxadda weyn maanta waxay u tahay shacabka soomaaliya meel kasta ay joogaan in maanta soomaaliya caruurteeda ay la ciyaarayaan markii ugu horreysa taariikhda ciyaartan golfka ah sida wadanka kuwait iyo baxrayn iyo qatar iyo sacuudi arabiya iyo cimaaraadka iyo masar iyo tunis isheeg wadamadii ugu dhaqaalaha badnaa inaan maanta aan ag taagana calankeena uu meesha uu ka taagaya markii ugu horreysa ee mataqaanaa si aanan filanaynin loo soo dhaweeyey tiimka aeroboortka ilaa iyo maxaan ku irahdaa hotelka ilaa golf course meel waliba ay la taagan yihiin shacabka ummadda isheeg tunisiyaanka ay ku farxeen waayo ma aysan filanayn in soomaaliya oo cayaartan golfka inay kasoo qeybgeli karaan waa mid aad iyo aad niyad weyna noo gelisa waan ku farxsanaa wakti dhaway bilaaban hadduu ilaa yiraan waayo toban saacay naga horeeyaan waa waa berigaa u dhow markaan insha cabdirashiid ibraahim xuseen ayuu kaasi ahaa oo ah aaba saddex ciyaala dhala oo ilmihiisa goolofta ay soomaaliya ku matalayaan dalka tunisia intaasna dhegeystayaal waxaa noogu eeg idaacaddeenii aroornimo haddii eebaha awoodda layihahdana waxaan idinkaga tegaynaa ku jar hadalka iyo xasan aadan samatal ismaqal dambe